dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud waxaana uu warramay falastiin axmed iimaan gudoomiye marka aad qiyaas ahaan naga siiso culaysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan ma dembiyada mase garnaqa hadda dhulkao kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan marka culayska ugu badan dhankee idinkaaga yimaan culayska ugu badan markii la yidhaaha dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa mid waxa waaye mid la xiriira waktiga ay dacwaddu qaadanayso lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galaalka furmaa iyo muxuu ahaay garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaaya oo aan isu dhigmin oo runtii galalku ay aada uga badan yihiin markii loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo saddex iyo toban garsooraha guddoomiyu afar iyo toban ku yahay iyo galalka oo aada u fara batay dhanka kale dacwadaha la xiriiraa ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira oo caqabado waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa dacwadda marka la dhegeysanayo in cadaymaha la xiriira qofka eedda loo heesto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in fadimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda aheeday amba waktigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin sidaa darteed baarista nacaqabadaa ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin markii loo fiiriya kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira caqabadaa ka jira sidoo kale waxaa caqabada ka jiraan maxkamaduhu dabcan garsoorayaashu markay shaqaynayeen waxaa loo baahan yahay agab iyo aaladihii lagu shaqayn lahaay oo muxuu ahay fududayn lahaay dacwada iyo siday u socon lahaayeen qoritaanka maxdarada iyo agabkii la isticmaalahay guud ahaan marka taasna caqabada waxaa ka jira la xiriira dhaqaalaha la xiriira oo aan maaragtay challenges ay maxkamaduhu wajahayaan
marka hadda tusaale ahaan adduunyada horu martay laga hadlaayo kaysaska maxkamadaho kale waxaa sheegta baarista inay caqabado idinka haysato waxaa dhici karta in qofka taleefanadiisiioo kale ay maxkamadaha adduunyada horumara ee awood u leeyihiin inay xogihii oo dhan ka soo bixiyaan warqad intay u qoraan balwo ah ay dhihi karaan waxaan rabnaa warbixintaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas dhinacaasoo kale cadaymahoo kale sidee culays intee la egaa ka yimaada falastiin waa mahadsan tahay marka laga hadlaayo adduunyada hadda casriga ee la baaro agabyada haba u badnaadaan taleefanada iyo kombyuutarada gacanta laga heesto oo la xiriira fildabeedkii wixii lagu galay waxaa jira dembiyada soomaaliya marka la joogo ama magaalada muqdisho la joogo inta badan lama xiriiraan dembiyada lagu galo kombyuutarada iyo taleefanada waxay la xiriiraan tusaale ahaan dhac oo kale qof wax dhacay waxay la xiriiraan xatooyo kale la xiriiraan waxay la xiriiraan kufsi oo kale la xiriiraan sidaa darteeda kufsi markii laga hadlaayo oo kale iyo dil markii laga hadlaayo dhac markii laga hadlaayo waad dareemi kartaa taleefon baaristiisa inaana xiriir la lahaynin marka markii uu dhac dhaco kale tusaale ahaan oo la dhaco qof la dhaco qofkaasuna uu yimaado saldhigyada booliska ama dembibaaris uu yimaado baaris cadaymaha la helo oo la xiriira markhaatiyoo kale leanna qofka qofka marka uu dhacaaye waa in qof muxuu ahay arkaya la helo waa in la helo tusaale ahaan kaamirooyin halkaa ku xidhnaayo oo cadaymiyii xilligii dhicitaanku ama falkaas oo dhacaya dembiyeedkaas la arkaayo marka maxkamadaha faldembiyeedyada hadda yimaada inta badan lama xiriiraan ama nisbe aada u yaray waxay ka yihiin faldembiyeedyada taleefanada iyo kombyuutarada la baari karo laakiin guddoomiye kufsigoo kale hadda waad soo hadal qaada waxaa jira inuu u baahan yahay isaga laftirkiisa baaritaano caafimaad in la caddeeyo in qofkan la kuufsaday oo kale marka baaritaanada noocaas oo kale ah wadanka ma ka jiraan haddayse ka jirinse maxaad samaysaan
falastiin ay faldembiyeedyada kufsiga la xiriira waa faldembiyeedyada ugu dhibka badan ee hadda maxkamadaha markii la joogo sababta aan saas u leeyahay waxay tahay qofka markii qof la kufsado qofkaas la kufsaday waxaa laga yaabaa in aan loo helin cadaymo oo muxuu ahay markhaatiyaal noolnool inaan loo helin laakiin xeerarku ay ogol yihiin in la baaro d n egoo kale tusaale ahaan amba ismbeermadii la baaro baaristaas la baarayo halkan tusaalaha soomaaliya markii la joogo meel d n e lagu baaro ma jirto keliya hadda waxaa la isticmaala hay-adaha baarisu isticmaalaan waxa waaye turkiga oo marka u furmay iyo wadankan la yidhaha south africa ama koonfur africa oo loo qaado marka waad dareemi kartaa taxliilka ama analyska lagu samaynayo dhacdooyinka amba faldembiyeedkii amba isbeermadii iyo wixii la xiriiray oo hidasidaha laga baarayay muddada ay maqnaan karaan analyska sida uu khaldami karo inaanu ahaynin tusaaleaan hadduu dalka ku ooli lahay muxuuha meel lagu analyse gareeyo in aanu lamid ahaynin oo tusaale ahaan wakti dheer uu qaadanayo laga yaabo inay wax khaldamaan oo intaas la sii shido iyo muxua inta laga soo jao wakti ay qaadato sidaa darteeda arrimahaas arrimo aad muxuu ahay u adag taha waaye fardembiyada kufsiga la xiriiro in loo helo cadaymo rasmiya oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo oo maxkamadu go-aanba ku gaaraan walow ay jiraan cadaymo muxuu ahaa tusaalaha inuu qofku qirto oo kale inuu yirahdo fardembiyeedka waa gala oo ama markhaati loo helo wayna adagtaha in markhaati loo helo marka intee bay la eg tahay aqoonta iyo qalabka iyo waxyaabaha kale aasaasiga u ah in maxkamaduhu ay helaan si ay dacwooyinka qaar u qaadaan u baaraan xukunno ama go-aanana looga gaaro
waa mahadsantaa falastiin garsoorayaasha ka howlgala maxkamadaha dalka guud ahaan gaar ahaan maxkamadda gobolka banaadir dabcan waxaa markii hore oo la qaadanayay waxa lagu qaata waxay aheeday inuu qofku uu leeyahay aqoonta sharci asalka ama bayska lagu qaato qofka waa aqoonta sharci inuu leeyahay way jiri karaan dad kale oo skills amba xirfado kale oo la xiriira muxuu ahay baarisada la xiriira barta way jiri karaan waxaa kaloo jira garsoorayaasha si joogtaha ayaa waxay u helaan inta karaankayna ahoo awoodda garsoorka la xiriirta waxay u helaan tababaro in loo sameeyo dembiyada qaar muxuu ahay in loo helo tababaro loo helo gaara qaaraa jira loo diray wadamada dibadiisa qaar lagu soo tababaro kenya jira qaar turkiya loo diraa jira qaar jabaan loo diraa jira meelo badan oo kala duwan qaar talyaaniga tegayaa jira oo halkaas baari kusoo kusoo qaatay aqoon kororsi la xiriira waxa ay ka shaqeeyaan marka guud ahaan garsoore waxa laga rabo cilmiga inuu yaqaano laga rabo waa sharciga culumta kaloo kaabaysana hadba baahida taagan ayaa waxaa looga jawaabaa muxuu ahay tariin in loo sameeyo waxaa jira macad la yiraha macadka tababarka garsoorka oo magaalada muqdisho ku yaala oo baysalkan u ah laakiin ka sameeya tarayninno ka sameeya dalka oo dhan oo maamul goboleedyada kulligood taga macadkaas waxaa lala waxaa tababar loo sameeya hadba baahida taagan oo madaxda garsoorka u arkaan inay maaragtay priority ay tahay in dad khubaraa loo raadiyo dadkaas ajaanib ayaa ku jirta mararka qaar hadda waxaa jira tababar soo xirmay isbuuci hadda lasoo dhaafay oo macalimiin suudaniisa ama waddanka suudaan ka yimido khubraa oo qaarkood labaatan sano soddon sano ay soo ahaayeen garsoorayaal iyo lowyaro inay maaragtay ay tababaradaas qabteen oo la xiriira muxuuaha sida xukunada loo qoro sida loo sababeeyo xukunka markii la qoraayo baarista laftarkeeda garsooruhu dowr muxuu ku leeyahay dhowaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kaysas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha falastiin waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan garsoorayaasha waad ka warqabtaa garsoorka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan garsoorka hadda gobolka banaadir ka howlgala oo maxkamadda gobolka banaadir oo darajada koowaada iyo degmooyinka gobolka banaadir maxkamadaha gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka ee maxkamadda sare waxaa ku socday dib u habeyn iyo casriyeyn iyo tayeyn la xiriirta dhinac kasta la xiriirta sidaas darteed waxaa jirta labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay oo arrintaasu oo dowr weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan taasoo markii hore aan la filanaynin garsooreeyaalka baasati leh oo muxuu ahaa dowrkaas qaadan kara inaanay jirin la aaminsanahay sidoo kale la aaminsanahay meesha inay taha meel muxuu ahay laaluush iyo musuq maasuq ay ku xiran taha kiiskaaga inaad guul ka gaarta laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahay dadka soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska sidoo u doodo iyo caddaymaha oo wato sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulinadi xukunada xukunada madaniga ah oo maxkamadaha ka soo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysta lagu wareejinayo oo iidana meediyaha si fiican loo isticmaalay taasaa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaya maxkamadaha arrintaas waxay waxay arrintaas waxay kordhisa marka baahidi loo qabay garsoorayaal baahida loo qabo maadaama kiisaskii ay kordheen dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun saddex iyo labaatankii bishii sebtembar ayaa garsoorayaal muxuu ah tartan furan la geliyo oo soddon garsoora iyo labaatan xeer ilaaliye waxaana ku soo baxay lambarkii la rabay kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray digreeto madaxweyne heleen laakiin weli ma helin xuquuqdii xaq ay ulahayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmi intay uga noqdaan ay go-aano usoo saaraan marka baahidaas way jirtay wn welina way taagantaha ooma dhammaan ugu dambeyntii marka laga soo tago in kaysas adinku aa qaadaan waxaa jira xuquuqo madaniya oo iyana in la dhowro u baahan oo dadka lasoo eedeeyey ama dembiyada lagu helay ay leeyihiin sidee loo ilaaliyaa xuquuqahaas madaniga ah maxaase xeerahoo ka yaala haddii ay dhacdo in xuquuqaha madaniga lagu xadgudbo kale waxaa dhici kartaa xurmada qofkaoo kaleeto qoysaskaoo kale gaar ahaan marka la fiiriyo caruurtaoo kale sidee arintaasi ula xaashaan
waa mahadsan tahay arrinta la xiriirta qofka eedaysanaha dabcan waxaan u fahmay inaad ka hadlayso eedaysanayaasha dadka lasoo eedeeyo dacwadaha ciqaabta ama criminaalka loo haysto dabcan qofka eedaysanaha xuquuquu leeyahay lama taabtaana dastuurka soomaaliya qodobkiisa soddon iyo afar iyo soddon iyo shan ayay ku qoran tahay weliba soddon shan aada uga hadlaaya xeerka habka ciqaabtaha ka hadlaaya qofka muwaadinka ah eedaysana waayo dembiile maaha wuxuu leeyahay xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ahe caadiga ah ilaa intii sharcigu baneeye maahane arrintaas dabcan maxkamaduhu dalka soomaaliya guud ahaan waxaa ka jira waa dowlad dhiskiya wali lagu jira lama gaarsano xuquuqda boqolkiiba boqol waanana lamid oo adduunka dhanaana lamid ahoo america joogto hadda ayaa meelaha qaar nagala mid ah oo qofka laga yaabo in muxuu ahay xuquuqdiisii si uun maaragta xadgudub uga dhaco arrintaas sharcigu aada uga hadlaa waxaa jirta markii qofka xuquuqdiisa lagu xadgudbo oo xuquuqdiisii shaksiga ahayd lagu xadgudbo dacwadihiina ou maro dibu eegis marka maxkamadda sare la joogo ayuu dibu eegis furo karaa asigoo raadsanaya xuquuqdiisa la xiriirta xuquuqdii madaniga ahayd ee la xiriirta xurmadii meesha looga dhacay ama xurmadiisii oo meel looga dhacay wixii ka horeeya qofku wuxuu ku jiraa eedeynuu ku jiraa marka la eedeynayana qofka si shaksiya macnaha looma heystee waxaa loo heystaa qaranaa la ilaalinaa ummadaa la ilaalinaa amni iyo xasilooni iyo inaan laysku xadgudbin laysku xadgudbin ayaa la ilaalinaa marka qofka xuquuqdiisu waa dhowran taha waxaa jirta gudoomiye caruurta arrinta la xiriirta caruurta dabcan caruurta xeerarku meel adagay ka istaageen waa la ilaaliyey sida loo ilaaliyey darteed waxaa awood loo siiyey amba ikhtisaas gaara loo siiyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka in uu galo kiisaska caruurta uu galo sidaas darteed macnaheedu waxay tahay maadaama mas-uulka ugu sarreeya maxkamadaas maamulaya uu yahay in uu ilaaliyo fahmi karo duruufaha la xiriira kuna xeeran caruurta iyo marxaladda ay nool yihiin iyo tarbiyadooda iyo suluugooda amba habdhaqankooda la xiriira marka arrintaasna arrin sharcigu aada u ilaaliya waayo mararka lama xiri karoo leeyahay haddii aanay haddayna ciyaalka danugu jirin muxuu ahaa marka qodobka labaatan sagaalaad ee dastuurka ayaa ka hadla xuquuqdooda ka hadla
waxaa jirta mudane guddoomiye in qof lagu soo qabto dembi aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisnimo ku aadaysan ma kala leeyihiin qaybo lagu kala xiro
arrintaas la xiriirtaa qofka iyo faldembiyeedka loo heysto iyo faldembiyeedyada kale dadka kale loo heysto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin dabcan annaga maxkamadaa nahay dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan waxaa jira hay-ada fulin waxaa la wareysan karaa ciidanka asluubtaa la wareysan karaa hay-ada fulintaa la wareysan karaa laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedaysanaha haddii loo keeno una muuqato faldembiyeedkan in uu galay ay u muuqato mabda'iyan ay u muuqato inay xabsi u dirto xabsi u dira kaliya maahane wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta iskale maxkamaduhu muxuu ahay ma lahan laakiin kormeerka ayaa garsoorku qaybka leeyahay xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay dabcan loojiga ama caqliga ayaa wuxuu keenaya inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin amba qof argixisa u xiran inaan meel lagu xirin laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn u u baahan yahay duruuftiina weli way taagan tahay xabsigan dhexe ee magaalada muqdisho ku yaalla waxaa loogu talagalay taqriiban aba qiyaas ahaan kun iyo shan boqol haddana waxaa ku xiran saddex kun afar kuna ku xiran marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa aada umahadsantaha mudana gudoomiya waa mahadsan faris kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo u warramayey falastiin axmed iimaan barnaamijka martida mikrofoonkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo